habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa talaado bisha maarsana waa toddoba sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hakadka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab howl aad iyo aad u weynaad qabateen dadka soomaaliyeedna moraalkaa u dhisteen magaaladan waa castaan calaamo waaye calaamadii guusha waaye inay ahaatana adikaa u sababa waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka oo ku saabsan taariikhda cabashooyinka jaamacadaha maraykanka mudaharaadyada oo ardada jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo markii la raadinayo xuquuqda dadka madow dagaalkii oo vietnam asigana ardada jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka belaruus ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay bilowday kormeer lama filaana oo ay ku samaynayso hubkeeda nukliyeerka ee aan istaraatiijiga ahayn iyadoo la fulinayo amarka madaxweyne alexander lukashenko hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii dhiggiisa ruushka valadimir putin uu amray dhoolatuska hubka nukliyerka ee dalkiisa taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in hubkan halista ah loo adeegsado ukrain hubka nukliyerka ayaan istaraatiijiga ahayn oo sidoo kale loo yaqaano hubka nukliyerka xeeladda amaba taagtikada ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo furimaha dagaalka iyadoo lagu ridayo ama lagu xirayo gantaalaha hubkan ayaa ka khasaaro yar hubka nukliyerka istaraatiijiga ah ee loo adeegsado in lagu baabi'iyo magaalooyinka oo dhan laakiin waxa uu weli yahay mid khasaare badan dhalinaya iyadoo aysan jirin mar hubkaasi nukliyerka xeeladda loo adeegsaday dagaal qaramada midoobey ayaa talaadada maanta ah waxa ay sheegtay in maamulka israa'il ay u diideen qaramada midoobey marinka hadda xiran ee rafax oo ah barta muhiimka ah ee gargaarka bini'aadanimo oo kaga soo gudbo marinka khaza janis layerk oo ah hafayeenka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan howlaha bini'aadantinimada ee oja ayaa waxa uu sheegay in maadaama aysan awoodin inay shidaal geliyaan dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta iyadoo lasii marinayo marinkaasi ee halis hadda gelayso in ay joogsadaan howlaha gargaarka xuduudda laga gudbo ee rafax ay la wadaagto masar ayuu sida uu hadalka u dhigay hadda waxay ku jirtaa gacanta ciidamada israa'iil waxaana naloo sheegay buu yidhi in shaqaalaha iyo badeecaduhuba aysan hadda ka gudbi karin sida uu ka sheegay shir jaraa'id oo kooban uu ku qabtay magaalada geneva marinka karim shalom ee khaza ayaa ku xiran waa khaza ku xira israa'iil ayaa xirnaa tan iyo axaddii kadib markii weerar gantaale ah lagu qaaday waxa uu afayeenku sheegay in rafax uu xiran yahay talaadada maanta ah wax shidaal ahna halkaasi aysan ka soo gudbi karin loona gey karin khaza maadaama ay tahay buu yidhi halka keliya ee uu shidaal ka gudbi jiray la-aanta marinkaasi howlaha gargaarka hadda halis ayay ku jiraan inay gebi ahaanba joogsadaan siduu hadalka u dhigay ciidanka israa'il ayaa sheegay in habeenkii xalay ay la wareegeen gacankuhaynta dhanka falastiiniyiinta ee xuduudda rafax oo ku dhow xadka dalka masar warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale ruushka ayaa isniinta maanta ah ku hanjabay inuu beegsan doono bartilmaameedyada militariga britain ee gudaha dalka ukrain iyo meelo kaleba haddii ciidamada ukrain ay ruushka ku duqeeyaan gantaalada ridada dheer ee uu ingiriisku dalkaasi ukrain ugu deeqay arrintan ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain david cameron u ogolaaday in ukrain ay naftooda ku difaaci karaan gantaalahaasi kuna weerari karaan gudaha ruushka warbixin arrintan ku saabsan oo v o a noo diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac xilli uu booqanayay magaalada kiyef ayaa xogeeye cameron u sheegay in ciidamada yukrain ay hubka ridada dheer ee u farsameeya dalkaasi britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha ruushka cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa ingiriisku aanu duldhigaynin wax digniin ah oo ku aadan sida ay ciidamada yukrain u isticmaali doonaan hubkaasi uu ingiriisku siiyey wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa war ay soo saartay ku shaxisay inay u yeedhay nigel kazi oo ah danjiraha britain u fadhiya moscow islamarkaana ay wedigeen haddii ciidamada yukrain ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen bartilmaameedyada ruushka ay kaga falcelin doonaan goob kasta oo ay milatariga iyo weliba agabka ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka yukrain iyo weliba wixii ka baxsanba ruushka ayaa sida oo kale hore u shaaciyey inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka yukrain iyaga oo u dacal saaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo uu ku jiro hogaamiyaha faransiiska emmanuel macron iyo saraakiisha britain iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militariga neto ee ku dhow xuduudda ruushka yukrain ayaa isniintii sheegtay inay dib ugu soo celiyeen boqolaal kun oo qof laydhkii oo ka dameeyey kadib duqaymo ruushkuu ku sameeyey habeenbarhkii balse waxa ay ka digeen caqabada deg deg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaaka tasiilaadka laydhka ruushka ayaa beegsanaya goobaha tamarta ee yukrain taasoo keenaysay in laydhku uu tago islamarkaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaanba dalkaasi yukrain ilaa iyo afar boqol oo kun oo qof ayaana laydhku uu ka dameeya gobolka waqooyi beri dalkaasi ku yaala sami kadib markii ciidamada ruushku ay beegsadeen khadad uu marayay dab xoogan sida ay saraakiishu sheegeen howlwadeen ka shaqeeya laydhka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo shan iyo toban kunoo guri laydhka dib loogu xidhay herman halushenko ah wasiirka tamarta ee yukrain ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee ruushka ay saareen weerarada ruushka ayaa sidoo kale laydhka ka jaray dadka ku noola meelaha u dhow gobolka kharkiif taasoo keentay in labiyo soddon kun iyo lix boqol oo qoys ay noqdaan bilaalaydha subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay ciidamada ruushka ayaa kordhiyey weerarada ay ku hayaan gobollada saami iyo kharkiif bilihii lasoo dhaafay taasoo keentay cabsi ah in ruushku uu isu diyaarinayo oo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaado gobolladaasi oo qaybahaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday yukrain ayaa sheegtay in ruushku uu kordhiyey weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga samaynayo bishan meyn sagaalkeeda taas oo ku astaysan markii ruushku uu ka guulaystay naasigii jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka ruushka ayaa isniintii sheegay in ciidamadooda uu qabsaday laba tuulo oo ku yaala jiidda hore kana tirsan gobolka kharkiif ee waqooyi bari dalkaasi yukrain halkaas oo ciidamada ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo noo soo jeedinaya warbixintaasi v o a ee qortay saraakiisha dalka zambiya ayaa sheegay in musuq maasuq baahsani uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda gaar ahaanna in laaluusha lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada meelaha farta sida gaarka ah loogu fiiqay waxaa ka mid a waaxda caafimaadka ee dalka zambiya iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuq maasuq kulug leeyihiin warbixintan waxaa lusaaka ka soo diray kathi short ismaaciil xuseen farjar ayaa soo koobaya
go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wadashaqaynta hay-adaha sharci fulinta dowladdu waxay dejisay sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha zambiya hakaynde hishalima oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiyey hay-adaha dowladdiisa hishalema ayaa la doortay sannadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas jarati musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda zambiya waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay tobankii bishii maarj waxay sugaysay baadhitaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla lusaaka waxa wehelinaysa walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed arrintaas oo aan wanaagsanayn bal eeg safka dadka sugaya in la baadho waxaa jira hal mashiin oo keliya waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib laguu dhigi karo sidaas awgeed haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho degdeg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuq maasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka laakiin tani ma aha kiis gooni ah hase ahaatee komishanka la dagaalanka musuqa ee zambiya oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay kii iyada oo loo xil saaray iskudubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan boqol kiis oo musuq maasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sanadkii lasoo dhaafay oo keliya oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtar ku qoray monika jibanta muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya waxaan ogaanay musuq maasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka sida habraacyada wax soo iibsiga zambiya iyo sharciyada kale waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo markii ay taasi dhacdayna waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mida saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay taasoo ah ku-tagrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu ayay tidhi sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay berliin ee transparency international musuq maasuqa ka jira wadamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii komishanka la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo afar kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuq maasuq oo gaadhaysa siddeed iyo toban milyan oo dollar oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka laakiin ilaa haatan lama xukuminin warbixin ay soo saartay hay-adda transparency international ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah shantii qof ee zambiya u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada guddida la dagaalanka musuq maasuqa ee zambiya ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuq maasuqa waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuq maasuqa la xidhiidha waatan mar kale monica jibanta waxaanu dib u eegis ku samaynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuq maasuqa oo uu madaxweynuhu daah furay dhowr maalmood ka hor taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay ayay tidhi siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kasta in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi wariyaha v o eda ee kathy short ay ka soo dirtay magaalada lusaaka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galka baarista waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
waxay ku sii siqaysaa laba sano markii lasoo doortay dowladda xilligan talada hayse ee soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada milatari ee ka dhanka howlka al-shabaab howlgallada milatari ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka al-shabaab dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed haddana waxaa dhammaadkii sanadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo milatari kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysa in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka al-shabaab haddaba maxay ahaayeen dibudhacyada soo waajahay howlgallada milatari su-aashaasi ayaan weydiiyey taliyii hore hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxaan is leeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray masaad og tahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo oo dagaalkii bilaabay dowladdii oo dagaalkii maxaanku irahdaa shacabkii garab gashay shacabkii dowladdiis dowladdii oo isla socda iyo xiisad xiisadii u yeeshay dagaalkii guulo badan ay ciidamadeenu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeenu kama kama hor imaan karaan kaligood shabaab ayadoon amisom la socon derbigaa waa la jebiyey shacabkay dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan al-shabaab ayadana waa la jebiyey derbiga marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo siddeed iyo toban sano ka badan jiray oo dhaqaalo badan aruursanayay boqol milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo itaawaadka waxyaabaha la yidhaahdo dagaal lagu qaadaya aad buu u dheeryahay dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay amba daahiyey waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayoo maxaanku idhaahdaa sugi waayey guulihii sugi waayey oo ciidamadu way dul qaadan karaan sabar dheeray leeyihiin laakiin dadka shacabka ahee la abaabula sabarkoodu ma badna haddii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zahamkii dowladda la socday oo shacbiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin dhaqaalana ay u baahan tahay qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii kalka hore waa u madax banaaneed dagaalka waqtiba waqti baa loo hayay dee dowladnimadana in laysku dhinac wada waayo doorashada arrimaheedii ayadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayna hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay arrintaasna xoogaa dowladdiiyay mashquulisay oo attentionkii bay ka jeedisay qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayo wuxuu qarash waayo dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadkii la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho dagaalkii wuxuu u baahan yahay in mar kastaba leeskaarikayo u baahan yahay marka hadday qalab tahay hadday risaas tahay hadday tababar tahay hadday ciidamadii aagagii ku daahay oo kuwa cusub in la geliyo ay tahay hadday tahay kuwa cusub in lasoo tababaro arrimahaasna waa faktorka saddexaad aan isleeyahay faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badan oo ciidamadii kamid a saraakiishii la wacayo oo laleeyahay yaan dowladdu idan dhammaynin dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guulaysto in maxaanku iri anu marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yar yarabaa iskaashtay hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo intii hore laga tabaabul fiican yahay laga khibrad fiican yahay farsamo farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin oo hadday tahay operational tactica hadday tahay maxaanku irahdaa qaabka aagaga waxyaaba badan oo dabcan ay saraakiisha aan markaan waraystay laga faa'iiday oo hadda sidii hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay dibudhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midooda afrika ee ka mid ah howlgalka admis bartamaha sanadkan ka hor intaan ciidamada soomaaliya oo ay ku jiraan kuwo la siiya tababar deg deg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan mar kale jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii deg dega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey arrimahaasu arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu dabcan maxaanku iraahdaa tababarkii oo deg dega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiion si saxa u saxnayn amba wixii oo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayo ay kamid tahay amisom arrinta amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo talooyin waa jiraan amisomtu sideedabana siyaasada amba nidaamka saxdaa waxa weeye ciidamo amisom toddoba iyo toban sano ka badanay joogaan routiinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhadaa dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa waxaa laga fiirinayaa dabcan mandaidkuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaa doonaa mandaidka hore oo amisom ay qaadka hore ku timid mar kastana waa caqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo waa inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa hadday tahay qalabayntiisa hadday tahay technolojiyadda hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin prioritiga annagana la siiyo oo qalabaynta ciidamada soomaaliya tababarka prioritiga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aagga labaad arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya waxaan isleeyahay waa arrimo loojigaan isleeyahay aada u muhiim samiira geyd waa khabiir arrimaha amniga ee soomaaliya horena waxay la taliyo ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre waxayna ku lug lahayd dib u habayntii ciidanka waxay ku doodaysaa in labadii sane ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada milatari waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la isgarab wado howlgallada milatari iyo dib u habaynta ciidanka
waa mahadsantahay haruun dib habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo wakti dheer socday dowladaha oo isxigtay wax badanay ka qabteen dowladii koowaad oo laba kun iyo toddobadii markay bilaabatay ciidankii laisku dib laisku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa ah oo laisku keenay in lala dagaalo argixisada markaas laba kun iyo ko iyo tobankiina waxaa la arkay ciidamadii oo mushaaraad loo bilaabay oo saad loo bilaabay dowladii ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgeliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgalada dowladii ku xigtayna waxay go-aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshii ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso hadda waxaa la arkay labadii sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday saa daraadeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in lasii wado la joojiyay marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan account-kooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiya intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin in howlgaladay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise degaankooda in la hubiyo caafimaadkooda la hubiyo intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aada u waqti dheer waaye laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiye oo lagu la diira saare arrimaha ciidamada howlgalada ciidamada labada sano lasoo dhaafay hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo la isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan maxaa caqabadu maxay tahay howlgaladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuw ka ahaa arintii cosweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay waxaa ku xigay in ciidamada ay furimaha kasoo baxaan markaas kabacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto waxaa hakiyey arrimahaas roobabka iyo elnino oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay waxaa also hakiyey arrimo siyaasadeed oo diradda la saaray oo dastuurka kow ka ahayd tan saddexaadna arrimaha oo atmis oo goobaha goobahay atmis ka baxayan ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan waxay haddana u qeybsameen inay howlaha transitionka qeyb ka noqdaan so howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgaladii waxaan dhihi karnaa waa run howlgaladii waa la hakiye haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka i think hadartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgalada caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhowaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey dowladda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay shan iyo labaatankii bishii abril ku sheegtay inay samaysay baaritaan natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin saddex ilawareed oo dhinaca amniga ah ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto dowladda soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habaynta waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab waxay intaasi ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo waraysi siiyey telefishinka universal toddobiyo labaatankii bishii abril waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu waraysiga bixinayey urur ka mid ah muddada danab raashiin loogu talagalay qayb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagal ah maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si fallagaransaa loogu qabtay hay-adihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa mardhown waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aada xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab maraykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay koob iyo toban dufcadood sanadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ay ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan saddex dufcadood ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada soomaaliya bishii abril ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus milatari oo maraykanku hormood ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda waddamo kala duwan oo ka dhacay dalka kenya sanadkii horena laba jeer ayaa dowladda maraykanku ay taageero milatari siisay ciidamada danab taageeradaasi oo ay ka mid ahaayeen hub iyo rasaas ila dhinaca amniga ah oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kalluun bur baasto bariis lows digir timir iyo buskud dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo beddeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuq maasuq ugu dambaydna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinaya mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada maraykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday samiira geyd waa khabiir dhinaca amniga ah waay arintan ka dhacday danab raashinkan la leexsaday maxaan ka ognahay siduu wasiirka sheegay waxaa jira baaritaan baaritaankaasa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab arintaas waa arin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan waxay ka helaan maraykanka haddii ay arintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen laakiin hadday si joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waaye arrin aada u dhib badan oo howlgaladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka maraykanka iyo ciidankeeni qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyii hore hay-adda nabad sugidda qaranka jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare runtii waa arrin oo aan aad aada fiicnayn weliba annagoo dagaal ku jirna annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco runtii waxay ahayd setback bay ahayd maxaanku idhaahdaa waa laga qumanaa aad baa aad baa looga qumanaa lakiin waxaan is leeyahay sida wasiir gaashaandhigu sheegay levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba amba taliski ah amba wasaaradii ah waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadka ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye de arrimahaasna wax hadda uun adduunka ka dhaca waaye waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacda hadda reed oo xanuun xanuun kaga badnaa lahaa ayadiina hadda in dowladdii soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jiraa arrinkaas tallaabaana ka qaadnay ayada nafteedan isleeyahay horumar waaye wixii haddaan marna marba la qarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maarata arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamkaa in khalad wuu dhacaa bini aadan baa layahay dowladaa layahay dad institutionkeena waa dhismayaa laakiin haddana dad weli transparencygii iyo wixii dadaalaya inaan hayn tusinaysaa xogtaan hayana maraykanku waaba kordhiyeenba hadday hadday taha ciidankay tababaraayeen hadday taha qalabayntii hadday tahay dabcan arrimahaa shir ka dhacay nairobina waxaan isleeyahay kolley xoogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxaa loo baahan yaha
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee aweyskana dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a ra-iidooga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal ibar lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab ayaa u muuqda kuwo quus ka taagan nolosha qaxootinimo iyadoo sanad kasta oo sii yaraanayo gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxooti cusub oo ku nool xerada xagardheera oo ka cabanaya waxbarasho la-aan iyo culaysyo kale oo dhinaca nolosha ah tabamarra xubintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono faadimo maxamed mantaan oo ah hoy nolosha qoyskeeda ku maaraysa xifrad ay bareen dumar kale oo qaxooti ah haddaba maxay tahay xifraddaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa xariga laga jaray bilowgii sagaashamaadkii xilligaas oo ay burburtay dowladdii dhexe soomaaliya waxaana xeryahaasi saldhig ay u noqdeen muwaadiniin badan oo naftooda kala soo baxsaday dagaaladii dalka ka qarxay waxaana tan iyo xilligaasi xerada ay hoy nabdoon u noqotay soomaalida abaaraha iyo colaadaha ee dhibaatooyinka laga soo barakacaya inkastoo amni daryaal dibudejin iyo waxbarashaba ay qaxootigu xeryaha ay ka heleen sanadihii tagay waxaa hoos u dhac ku yimid gargaarkii qaxootiga la siin jiray sida biyaha raashinka daawooyinka iyo adeegyo kale oo muhiim u ahaa bulshada qaxootiga ah haddaba wakhti dheer kadib qaxootigu xaalad sideeha ayay ku nool yihiin alxamdulilah magaceega waa iila cabdiqaadir aadan oo qaxootiga dhagaxlii aan joogay yani qaxootiga welwel aad ema unjoojisday maamajakulaadlan eli qaxootiga culeys badan ayaa sadaakhili adaga maxaa waay familka oo oo weyn culeysaa jira yani qaxootiga raashinkiina waa iska yaryahay raashin yaro iyo bii dalka gooyey iyo biyahan roobka iyo wax walbo dhibaatada maamajakulada si loo jaray qaxootiga ariiri culeys ayaa jiro oo maatada iyo aruurta iyo dadka dhan dhammaantooda dhibkaasaa jiraan qaxootiga maxaa yimid labada kun iyo sagaalkii alxamdulilahi rabbilcaalamiin qaxootiga hadda waxaa loo qaban jiray yani dhaqaalo xagga raashinka iyo wax walba timirta wax walba ayaa la bixin jiray qaxootiyada koob iyo tobanka iyo labaiyo toban ariirigiisa soo batay ilaa hadda oo la taagan oo yacni afar iyo labaatanka haddana maamajakulaagi baa la jaray ariiriga zaa'id u noqday bal waxaad ka warbixisaa garaamaadka qaxootiga la siiyo haatan ma yahay mid ku filan qaxootiga hadda garaamaadka la siiyo mid ku filan ma aha koob iyo toban laa qaadanaya toddobaatan kiilo oo toddobaatan kiilo miya ogol waxaa ahaa labaatan kiilo labaiyo toban kiilo saasuu qaadan jiray hadda wax yar aanu naf lahayn oo moordi ah naftirkeeda oo oo dadka hadda ma cuni karaa moordi miya wax kale miya manaqaano yani waxaasaa bixinayn ta jirtaa taas ah yani alxamdulilaahi rabbilcaalamiin qofkii hal kiilo oo kale amaluu qaataa yani hal kiilo oo moordi ama ku joogi karaa biniaadanka oo hal bil oo yani amba kiilohoo saliid iyo kiilo oo moordi ah ma ku joogi karaa dhaqaalo xumaa jirta qahootiga hadina sanadihii u dambe hadina waa kusii darayayani hadina raashinkii anjigii keligii maamajukulaa dhan dhan walbuu qabanaya xagga oo wasaarta xagga oo yani sonkorta xagga oo yani bariiska xagga yani ugaalida wax walbuu qabanayo hadda maamajukulaa si loo jiray dadka ariiri xaaladda waa iska wareersanta adag yani xagga hay-adaha yani daawadaha hay-adaha meesha xafiisyada haddaad gasho culeys badana ku jira meeshana yani alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waay haddaad adiga baxdada si aad ku gelaysa male ariiri iyo saas waay yani meel aad erga aad geynaysa male aad buu mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa iile cabduqaadir aadan oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dowladda kenya ayaa hakad gelisay laba kun lix iyo toban qaabilaadda qaxootiga ka soo tilaabaya xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya taas oo hoos u dhigtay tirada qaxootiga ah ee soo gaarayay kaamka dhadhaab balse mar kale kenya ayaa qaybishay boqolaal kun oo qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayba ka mida koonfurta soomaaliya iyo barakacayaal kale oo ku nool gobolka waqooyi bari kuwaas oo ay abaartu saameyn xoogan ay ku yeelatay waxaana hay-adaha caalamiga ah ay sheegayaan in gargaarka ay u baahnaayeen qaxootigaasi aan loo hayn taas oo sii xoojisay aryeyga ka jira xeryaha dhadaab islaamiga idaacadda marka ugu horeyso marka labaad horta dhaqaale darrada iyo dhibaatada waxay bilaabatay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii marba mar ka dambeysana dhaqaalaha wax walbo hoos ayay usii dhacayaan marka xilligaasoo ay madnuucday dowladda kenya oo ay madnuucday qaxootiga soomaaliya kasoo galayo marka marba marka dambeysa aad iyo aad ayuu usii xumaanayay dhaqaalihii waxbarashadaa yaraaday kii gargaarkaa yaraaday kii hayhaydaha samafalka wixii oo dhan ayaa yaraaday culayskaas ayadoo oo jira haddana korona oo duniyada ka dhacay waxaa haddana si abaaraha soomaaliya ka dhacayo dhibaatooyin badan saameyn badan adiga qaxootiga maanta ku sugan xerooyinka kenya haddana rushia oo ukrain ay dagaal ay ku qaaday haddana dhaqaalihii oo aad u sii yaraaday wax walbana maciishadii ay hawada isku sii shareertay dhaqaalayaashii oo hay-adihii deeqbixiyaashii ee markaasi oo aan markaa wax aan ka heli jirnay oo loo wareejiyey meelaha ay dagaalada ka dhacayaan sababo badan ayaa jirwaa tahay axmedow waxaa tahay nin wakhti dheer xeryaha ku noolaa in marxaladda anoo kale waayahaaga muu soo joogtay maya way ii dhiman tahay waxyaaba ka yaryar waan soo arkay waa jirta laakiin tan mid lamid ah oo aan soo arkay ma jirto maanta xaaladda aad ayay wax karan tahay qaxootiga markii hore waxaa la siin jiray bariisaa la siin jiray baastaa la siin jiray timiraa la siin jiray hay-adaha samafalka aad bay loogu dadaali jireen marka hadda sababaha ugu weyn hay-adihii waxaawaay waxay aadeen waddamadaasi dagaalka ay ka dhacayaan qaxootiga cid meel ku og oo ilaahay abuurtay maanta ma jirto ilaahay baa u maqan waxaan noo maqan hay-adaha samafalka ayaan codsanaynaa dhammaan in ay naga soo gaaraan marxaladda aan maanta ku sugannahay mid la soo koobi kara ma ahan maanta boqolaal kun oo qaxooti kale ayaa soo qaxay oo hadda waaba aad iyo aad ayaynoo buux dhaafiyeen oo meesha raashiinkii wax maanta gacan lagu hayo ilaahay abuurtay ma jirto meeshii biyaha hataa aan ku heli jirnay waxaa laga yaabaa subaxdii hal jiirkaa inaan helno maalintii duhurkii hal jiirgaan galabkii iska badaaba waana qaxootiga dulsaarka sababahaasi aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed maxamed macalin oo ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago dhaqaale xumada ay sheegayaan ururada caalamigaha ee taageera qaxootiga waxaa muuqanaya in qulqulka qaxootiga uu qayb ka yahay nolosha sii adkaanaysa taas oo aqoon-yahanka qaxootiga ay aaminsan yihiin inay sabab u noqotay in aad loo yareeyo dhaqaalihii lagu bixin jiray qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab iyadoo tobankii sano ay tagtay taageeradu ay ahayd mid hoos u sii socotay sida uu sheegayo bakar xuseen oo ka mid ah dhayarta xeryaha wax ku bartay waa idin salaamay dhammaan bahda v o a magacaygu waa abubakar xuseen abuukar waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool xeryaha qaxootiga dhagaxley kuna waxbartay waayahay bakar waxaad ka warbixisaa culayskan jiro ee qaxootiga ee dabcan sii xoogaysanayn sanadii tegey maxaa sababay bay kula tahay wallaahi cabsilaan qaxootigan horta markaad si u fiiriso in ka badan waxaa ku nool boqolaal kun oo qaxooti ah gargaarkii waagii horey ay heli jireen oo hay-adaha gargaarka ay ka heli jireen inkasta oo bishii bishii ka dambeysay oo qaxootigan lagu soo badanayay oo maxaa la dhihi jiray baali maxaa la dhihi jiray oo gargaarkii lasoo gaarsiinayana sii yaraanaya oo ku filnaan weyse oo haddana hadda waxay noqotay meel walba colaadaa ka dhacday abaaraa jirto sidii soomaaliya cabaara ka dhacday colaadaa ka jiro boqolaal kun oo qaxooti ah waxay kasoo kala galeen gobolada geda iyo meelahaasay kasoo kala galeen saaad ogtahan waad la socotaa dagaalada ka socdaan suudaan iyada naftirkoodana dad qaxooti naga soo gaareen dhankaasti way jiraan awalka hor iyadoo gargaarkanu nagu filneen oo micnaha qaxootiga oo ku yareed ah haddana waxaa dhacday iyadoo kun haddana waxaa kusii darsameen in ka badan dadkii oo meesha joogeen iyo sidoo kale waa ogtahay kenya sideeda naftirkeedaba abaaro xoogana ka jiraan dadkii dalku dhasheena waxay isku soo dhiibeen qaxootiyada ay soo galeen marka gargaarkii oo lasoo gaarsiin jiray dadkan gargaarkii annagana lasoo gaarsiin jiray waxay noqotay inay nagu filnaan weyso dowladda kenyana naskan in ka badan laba boqoloo kun oo qaxooti ayay soo dhaweysay oo micnaha dalkeeda kusoo dhaweysay saa ay tahay dadkii oo micnaha oo qaxooti soo galeen waxay noqdeen markii isku xaquuqa noqonay dadkii waxay noqotay markii in gargaarkiina soo gaari jireen ay nala qaybsadaan saas daraaddeeda waxaan arkaya cabasho badan inay dhacayso mar walba qoysas aa arkaysid dhahayaan naguma filno awalka hor culeysyo badan iyagoo jireen haddana waxaa arkaysaa biyihii raashinkii daawadii oo inta yareed lasoo dhiibaya dadkii ku filneen ah haddana waxay sii noqotay qaxooti badan inay dalka soo galaan oo wixii nagu filnaan weysay marka dhibaatooyinka waa noocaas waa tahay bakar marka hore qaxootiga biyo kama caba jirin oo biyo ku filan ayay heli jireen haatan marka ariirigan haddii uu sii jiro qaabkee bay kula tahay inuu usii saamayn karo kumanaanka qaxootigaah saa og tahay awalkor horta qorshaha wuxuu ahaa qof kasta waxaa loogu talagalay ee u qorshaysay hay-adaha gargaarka ay u qorsheeyeen labaatan litir oo biyo ah hadda wakhtigan la joogana waa waxaa arkaysaa awalka hore qof qoys walba loo ogolaa qof walba loogu ogolaa labaatan litir oo biyo ah hadda waxaa arkaysaa qoyskii dhan haddiiba labaatankaas litir ay helaan ayba nasiib leeyihiinba mararka qaar waa la helaa marna waaba la waayaa dhinaca caafimaadkana kuwa helbostyaalka waxay noqdeen inay soo xirmaan saas awgeeda waxay noqota marka in oo xusbitaaladii waaweyn kale isku soo buuxsamo marka culeysku waa culeys mid muuqda waaye oo marba marka ka dambeyso aad sii dareemaysidba adi culeyska aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu waa bakar xuseen oo ka mid ah dhalinta xeryaha wax ku bartay oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiyaha ugula sugan si uu noogu soo tobayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadime maxamed mataan oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ka maaraysa xirfad ay bareen haween kale oo ay xeryaha wada degan yihiin oo aan ka waraystay sida xirfadan la baray ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan qaxootiya ku cusub xerada xagardheer oo ka cabanaya waxbarasho la-aan haysa carruurtooda haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga faadimo maxamed mataan waxay ka mid tahay haween xirfadlayaala oo nolosha qoysaskooda ka kaba shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha faadimo oo ku shaqaysata midabaynta dharka waxaa xirfadan baray haween kale oo iyagu hore uga faa'iidaystay tababaro ay bixin jireen hay-adaha samafalku laakiin markii ay hay-aduhu joojiyeen shaqooyinkaa tababarka ah ayagu goostay inay sii caawiyaan haweenka kale ee u baahan xirfadaha faadimo oo aan wareystay ayaan weydiiyey sida ay ku soo bilowday barashada xirfadan dharkarinta iyo sida ay markii dambe ugu noqotay il dhaqaale oo uu qoyskooda ku tiirsan yahay maadaama markii hore aan ahaa shaqola'aan qaxootiga iska joogo maalmihii horeyna barahayeen xoogaa rinji iyo wax bayna tuseen iyo dharkii markii dambe suuqaan tagnay dharkii baan deen ku soo qaadanay rinjigii baan soo qaadanay hablaa gado meesha ku gado dharkii baan gadannay waan karsannay waan wareejisannay kadibna hadda dad is-anfacayo ayagii dharka soo gatay haddana xirta haddana karsado wareejiyaa noqona marka ma si guruubaad ku shaqaysataan bal sidaaad ku shaqaysaan wax iiga sheeg markii hore si guruubaan ahayn hadda laakiin shaksi shaksi baan u shaqaysanay waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurka aad ka heshay ee shaqadan ay ku bareen gabdhaha walaalaha ah iyo sida aad uga faa'iiday waxay ii anfacday run ahaantii lambaradayda ayaan whatsapp-ka dhigtay maxay ahaeto facebookyadaa laiga soo wacaa ilaa gaarisa nairobi xaggaa wajeer soomaaliya waan u diraa dharka magacaygaa lasoo sheegay hebloy waxaan rabaa maryan baa laydhahaa waxaa laydhahaa soo dir dharka baskaan raaciyaa dharka waan dirsadaa saasaan u kariyaa oon oga shaqaystaa
dadka ina dhegaysanaya oo aan ka warqabin shaqadan aad hayso haddii aad u sharaxdo shaqadaada waxay tahay waxaa weeye bundad dharaan soo qaadanaya exambol waan karsan markaan karsado waan iibgeysan markay ii gadanto yaan lafahana ku soo gadan faa'iidadana waan cunaa reerkaygaan ku biishaa muddo intee la eeg ayaad soo waday shaqadan ma yar wallaahi ilaa labada kun iyo labaatanka ilaa hadda waan wadaa ee waa tahay waxaad wax iiga sheegtaa shaqo abuurkan ee laguu sameeyey xirfadan la baray ay horseed u ahayd ee sida ay qoyskaaga wax uga bedeshay oo ku anfacday maasha allah aad iyo aad bay wax uga bedeshay ciyaal baa iskuulle ka geystay guryihii hore hay-adda ay siiso iga dumeen guryaan ka dhistay meel yaroo xooshadaan hadda ka iibsadaa oo dharkii ii sursuran yihiinoo ku gataa dharkan aad karinayso oo aad midabeynayso oo aad tiri waan ku faa'iiday ee suuq intee leeg baad ku haysataan ee suuq makuu fiican yahay
suuqa hadba waasi marka mararka iidaha iyo kaleento ayay si fiican iigu gadmaan ilaa dad baa iga soo wacwaca dadkaasaan telefoonkayga kuwaasaan u kariya waana u diraa exambal bundadii markaan soo qaado oon rinjiga geliyo oon kariyo waxaan ka helaa sideed boqol sagaal boqol meelahaas markaa shan bundadood haddaan kariyo min sideed boqolah afar kun baa halkaa ka helaa sidaasaa anna isku dabaraa bishii waxaa laga yaabaa inaada wax balan helin ooda iidana ay ahayn balse haddaan celceliyo aada shan kun oo kale wayga soo gashaa haddee waxaan fiirinayaa markaa ma ogtahay faa'iidada laakiin haddii lafihii iyo rinjigii iyo wixii aan dirdirsanaya aan ku daro lacag badan baa iga soo gelaysa waa tahay xilligan la joogo shaqadaadan iyo xirfadaadan kadib waa sidee nolosha qoyskaagu hadda aad baan u fiicanahay waataan kuu sheegay guryaan ka dhistay isquul baan ka dhistay ciyaal baa iskuulla iiga jira waalidkay baan wax taraa maxay to anigana in yarna waxaan ku ceshtaa meesha oo sifa aanan deyn u soo qaadin baan isku celceshtaa
ka hor intii aadan shaqadan bilaabin xirfadan aanad baran sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu bal wax iiga sheeg sida ay markaa noloshu ahayd noloshayda iska liidata keeran baan soo jiidan jiray cambuuladaasaan ku shubi jiray dukaankaan ag istaagi jiray nuskiilaha sokortii waxaan soo deensan jiray kiilaha bariiska noloshayda aad bay u adkayd exambl markaan aroosyaha kaleento aadahayo mare aan ku labisto maan haysan maxay aheeto gabadha facayo dharka ay xiran tahay maana qabin dahab faraanti baa u yara maana haysanin maantana maasha allah waxaan leeyahay maradii la xirtana waa xiran kartaa ma artaaye marka aroosyaha la tegahayana waxaa jira wax dhaqan ahoo dee wax in la geeyo ah waxba anoo haysan baan dhihi jira baaya iska baxa ma artaaye heblo iigu salaama ma aadi karee marka maantana dee waan ka qayb qaadanaya haddii la aroosahay iyo haddaan soo booqanhayaba haddii hadda anigaa noqonayaa haafhaaf baan soo dhigtaa insha allah waan cunaa bishii aradbaxayga iyo ma garanaysaa aniga reerkayga iyo raashinka aan qaadanayo caadi baan u helaa shaqadan aad qabato dhaqaalaha uu kaa soo galo ma jirtaa cid qoyskaa ka baxsan oo aad wax ka tarto oo ka caawiso haaho way jiraanoo dadkeenna waxay ka soo qaxeen soomaaliya u dambeeyey oo baahanoo na soo kordhegay ilaa waxaa weeye shan ruux yaa dulsaar igu ah wiil iyo carruurtiisa iyo wiil yaroo kaloo eedaan u ah haddee nolosha aan ku jiro unbay ila yihiin oo maarata intay kaar ka helahayeen baan isla noolayn hadda boonay heleen waa isla cunnaa aradbax waa ka siiyaa wixii kaleoo dee dariskaygaena waxaan u tari kara waan u taraa waxaad waxiiga sheegtaa xilliga adiga iyo qoyskaaga aad xeryaha qaxootiga timaadeen meeshaad ka soo qaxdeen caruurta iyo tirada inta aad tihiin haddii ay jiraan carruur wax bartaan iyo in kale
markaan meeshan imaanhayay aniga iyo aabbaha iyo reerkeen hooyada ayaan isla jirnay hadda aabba waa naga dhintay caruurtanadii waa wada kacnay wada guursannay anigana hadda waxaan haystaa ilaa shan carruura iskuulle iigu jiraan laba way ii bogeen saddexna hadda ii dhigtaan waxaan imaanay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii in adiga oo gurigaaga jooga xaafadaada iska jooga gabdhahan walaalaha ay ku imaadaan kuu soo wargeliyaan in xirfadan la baranayo halka aad timaado si bilaasha aad waxu barato haddana aad ku faaido aad ku shaqaysanayso sideba aragtaa dareenkaaga waa sidee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax i wareystana waaban jeclaaba oon u sheego naxariista ilaahay oo siiye ilaahay kasakow haddaas waxaan u celin lahaa maaragtaay gabdhihii wax i baray anna waxaan jeclaan lahaa inaa gabdhaha kalenta aan gacan qabto santaraha hadda lagu dhigaa marmar baan aadaa gabdhaha waa u faa'iideeyaa waan tusaa sida loo xiro iyo sida rinjiga loo karyaba anigoo falantii ahaan u tusaaya markaan gurigay ku karsanayana gabadha ii imaato dhahda waa u baahnahay iyadana waan garab qabtaa waan tusaa marka waxaan u mahad celinayaa gabdhihii waxay baray anigana intii maaragta ay u baahanoo amay maqlayso waan u faa'iideynaya waana barayaa adiga iyo saaxiibadaada kale ee xirfadan ah ama wada barateen ama dadkii kusoo baray ee hablaha kale maadaama hadda aad si gaara u shaqaysanayso xiriir noocee ayaa idinka dhexaya see u wada shaqaysaan waan isku xidhannahayoo maaragtaay marmarka ay ayagana sidoo kale ay yihiin ay ii baahdaan waan u imaadaa markay xafladaha jiraan markay dhar karsanayaan badan waan u imaadaa waan ka caawiyaa maaragtaay waan isku xidhannahoo lambaraan iska haysanaayo waan isbooqannaa waan isla deganna ugu dambayntii waxaa jira haween guryaha jooga inta badan aaminsan inaan shaqooyinkan noocan oo kalea iyo kuwo kaleba aan haweenku qaban karin ee noloshooda qaar ay iska hooseyso ee maxaad haweenkaa u sheegi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa inay shaqaystaan oo ay noqon karaan gabdho shaqaysan kara waxna ay qabsan karaan noloshana way ka bixi lahaayeen taasi waxay ahayd faadumo maxamed mataanoo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah geesta kale dhegaystayaal dadka ku cusub xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo iyagu iska degay meelo ka baxsan xerada maadaamaan hay-aduhu u qoondaynin meelo ay degaan ayaa ka cabanaya waxbarasho la-aan haysa carruurtooda oo iskuulladu ay aada uga dheer yihiin meelaha ay degeenna aanay lahayn wax iskuul ah oo ay hay-aduhu ka sameeyeen sida uu sheegayo cabdulqaadir sheegow oo ka mida dadka degan bannaanka xerada xagardheer haa ilmaha waa joogaan macnaa iskoolkiina waa naga fogahay iskoolka wuxuu ku yaalaa ee annagana meeshaan degannaha macnaa iskudegi maalin ali waay gebdhahna hagga uma diri karno gabadhii hagga u dirtona macnaa markay soo noqonayso duurkaasaa lagu galaa gabdhaha waa la kubsanhayaa dhibkaasna waa nahayaa iskoolla-aantaasna waa nahaysaa ilmihiina waa fadhiyaan marka dhibkaasna waa jiraa marka waa ka arrinta saas waay waxaa rabnaa in iskuulna lanoo dhiso kale ma rabno ilmaha inay wax bartaan wax inta u keeno hawa inay wax bartaan haddii inta aan keeno ilmaha iska fadhiyaan untoysku una iska fadhiyaan leh annaga maa dan naguma jirto marka dhibkaasaa jiro waa wiilasha qaar ayaa saacado badan u lugeeya iskuullada laakiin gabdhaha inta badan ayaa guryaha iska jooga oo ay waalidiintood u cabsadeen ammaankooda daahir salebaan ayaa inooga warramaya dhibaato ay la kulantay gabadh qaraabadiisa ah oo iskuul u aadi jirtay meel aad uga dheer gurigooda daraad waxay dhacday gabar oo annaga abawaday ee markayani oo ay baxday dhahday ku haleen carruurto marka aada markayani u dhibeen annaga nabtagaan kula hadlaysaan inay iskubsadaan dama-een markadada meeshka soo bay way arareen haa dartaa darteeda iyo marka looga baqahaya meeshaas fog ma elin karno iskuula gudaha way gudaha meesha iskuul walna dhan mabniinkayaalba gudaha way ilmo meela yani tacliin la-aan iyo ninka baaba'sanya maseeda kore aruurta ka dheer ilma kalba dilaayan badin haddii bahan haddii ilma kalbas dilaayanba ka dheer iyo baadin aad iyo aad way gudaha suugta hoos way dhibaysanyahan ilmo waxaan usalaynaa ina marka yacni noo soo gargaaro xagga marka yacni oo iskuulo iyo marka yacni maclimiin meeshana noo keeno ayaa codsanaynaa ina marka owlaada meeshan wax nooga bartaan luul cali oo ka mid a hooyooyinka degan bannaanka xagardheer ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay in iyaday carruurteeda u dirto iskuulka oo aad uga fog meesha ay degan tahay dhibaatada ay ku qabaan waddada fogna ay kaga daran tahay welwelka ay ka qabto bidqabka gabdhaheeda horta iskool ma haasano iskoolkan aad iyo aadaan u baahnayn gabdhaha noo joogaan wiilalaa noo joogaan dugsigana waa aad u aaduu naga fogay iskool iyo dugsi labadaba un baahan insha allah ma caruur waa u dirnay laakiinse aadayn ugu figt soomaa marna ilmaha way aadayan marna ma aadi karaan way ka cajisaayeen kubsi waan ka cabsanhaana waxaan ka cabsanhaano saas waaye walaaha intay ka imaanaya qalbigayga nooc kale waaye waan welwelsana marmarna waan ka hortagaabo iskoolka irdiisa u fadhiistaa intii laga soo deenayo gabdhaha meesha iskoolka markay gaarwaan bareefaday iska aadaan bareefadkana mar way aadaan marna ma aadaan bareefadkana lacag waaye hadda waanba awood waana ilmaha waan ka baxsanay lacagtii aan awoodi waane waxay sheegtay in sababaha ay u timi xeryaha qaxootiga ay ka mid ahayd inay carruurteeda waxbarasho u hesho marka waxaan ka cabsadaa kubsigaasi oo gabadhii oo gabar gashaanta ay tahay wiilal yaryar oo la jiraan inaad jidka macnaha dhallinyartan ee farxumeys iyo waxaas waan ka cabsanaa aad iyo aadan u cabsanaa iskoolkan waan rabaa iskoolkan waan u baahan aad iyo aad kama maarmi macnaha ilmaha waxaan soomaaliya waxaan ugu soo tagnay wadankeena u soo faraakeene inay ilmeen waxbarasha ay noo helaan annagana aan ku noolaan luul ayaa hay-adaha samafalka ka codsatay in meesha ay degan yihiin ay iskuullo uga sameeyaan si ay carruurtooda wax uga bartaan meelo u dhow xaafadooda iyaguna ay ku ammaan qabaan waxaan ka imaaday asalkeyga waxaan ka imaaday jamaamo waxaa muddo ade oo yaraan shan iyo toban sano aan kismaayo aan degnaay haddana waxaan ku noola xagardheer xagardheer waxaan joogaa laba sano waxaan u soo cara rafaad iyo silac iyo raashiin la'aan dandaro ilmihii waxbarasho la'aan ay haaso ilaahay kuuma darnaada iskool ma laha dugsiga aan iska geysana inta waxaan u imaanana ilmaha iskool ay noo bartaan ilaahay kuuma darnaada dugsigan aan iska geysano biyihii iyo waxaasna dhibkaasna wayna haastaa marka insha allah hayd waxaan ka codsanaynaa iskoolkan aan si degdeg noola sameey biyina noola keeno tuubo noola geliya
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan uu qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta ah
sidii ramad geeldhalo nirgaha laga reebaybaan intaa hoosu reemaya ilaysbaan kugu raadiyaa sidii ramad geeldhalo nirgaha laga reebaybaan intaa hoosu reemaya ilaysbaan kugu raadiyaa sidii roobkiyo ufada rasyado yaudgoon sanka kula raacaya gabdhaxan runta sheegan karin sidii roobkiyo ufada rasyado yaudgoon sanka kula raacaya gabdhaxan adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleelaa adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaha israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleelaa sidii rucub midhalaho rakada sare geed ku yaal indhaxan kugu sooritaa adaan kuuriya ayaa sidii rucub midhalaho rakada sare geed ku yaal indhaxan kugu sooritaa adaan kuuriya ayaa siduu iigu kaa dulraray adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaha israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma adnigu waa ragiyo dumar labiyo dhadigaa israba raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela raaxadu waa aniyo adige guriyo reer ma wada yagleela guriyo reer ma wada yagleela
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibanayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkayga axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe intaan dib u kulmi doono waxaanadi